kulanti wanaagsan idilkiinba khiyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida microfonka maamul goboleedka jubbaland waa meelaha ay weli ku sugan yihiin xoogaga al-shabaab jubbada hoose saddex degmo ayay ka joogaan iyo guud ahaan gobolka jubbada dhexe iyo tuulooyin ka tirsan gobolka gado maamul goboleedka jubbaland weli sida ay dad badani sheegeen lama ay jaan qaadin weerarada ka dhanka ah al-shabaab sida deegaanka hirshabeelle haddaba weli ma waxaa jira diyaar garow barnaamijkeena martida microfoonka waxaa inoogu marti ah wasiirka amniga jubbaland yuusuf xuseen cismaan dhuumaal aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir soono dhawow bal marka horena nooga waran xaaladda amniga ee jubbaland walaalow xaaladda amniga jubbaland way fiican tahay guud ahaan meelaha hadda dowladda gacanta ku hayso meelaha kalena haddee kooxihii khawaariijta habaa joogo waanan u diyaar garowne waxaan rabnaa mar dhowow inaan howlgal bilowno wixii hadda ka horreeyey waxay ahayd roobab baa jiray oo haddee lama faltami karin dhulkana waa iska dhooboy laakiin hadda xoogaa dhulku wuu kakfafay oo xoogaa wuu fiicnaaday waan bilaabaynaa mar dhow insha allahu howlgalka wasiir saad ka warhayso waxaa jira dagaallo lagula jiro kooxda al-shabaab gaar ahaana deegaanada ku deedsan hirshabeelle iyo galmudug xaggiina weli inta la ogyahay dhaqdhaqaaq ma jiro markaas marka laga yimaado roobka iyo dhoobada aad sheegtay maxaa kale idinka hortaagan annaga horta waan waan waan u diyaar garownay diyaar baan hadda nahay nooca nooc ciidan baan uga diyaar garownay ama ha noqdeeno ciidanka qaranka xooga dalka soomaaliyeed ama ha noqdeeno kuwa dowlad goboleedka jubbaland wixii hadda ka horreeyeyna lama howlgeli karin oo dhulku waa dhul iska dhoobooy ah laakiin waxaan si rasmi ah kugu sheegayaa muxuu howlgalka inaan bilaabayno waktaasi wax dhexda yaalla maaha waa dadka soomaaliyeed khawaariijta qaabka ay ula dirirahayaan baa waxaan rabnaa inaanu sidaasoo kale ula dirirno iskana xoreyno deegaanada ay haystaanna insha allahu mar dhow codkaan codka ku xigoon isku maqli doonno waxaan rajeynaynaa in maaragtay muxuu ahay aanu meelo badan ka xoreyno ciidamadii booliiska waan diyaarinay goobaha la qabto ammaankooda sugi lahaa maamuladii waa la diyaariyey kaabayaashii iyo dadka waxyaalihii maaragtay lagu lagu maxaanku dhahaa taakulayn lahaa waa la diyaariyey sida caafimaadka iyo wixii lamid ah iyo muxuu ahaye qaababkan kale oo daryeelka iyo wixii raashin la heli kara iyo barnaamijyadaas oo dhan dowladdu way diyaarisa dowlad goboleedka waxaan rajeynaynaa mar dhow insha allahu tilaabo inaad qaadno waa tahay dhowaan waxaa jira inaad soo bandhigteen military aadna sheegteen inaad qaadisaan weeraro marka ama diyaargarowgan ayaa cududa military aada soo bandhigteen ka mid ahaa diyaargarowga ciidanka howlgalka samaynaya waa hata tan kismaayo keli weeyo laakiin aaga kalaa jiro sida aagga joorro oo kale sida aaggan afmadow iyo maxaanku irahdaa dhobley meelo badan ayaan insha allahu baan baan howlgalka ka samaynaynaa hal meel keliya lagama samaynayo waa tahay wasiir duumaal waxaa jiray dhowaan waxaa qarax miinaa lagu dilay taliyihii nabad sugidda gobolka gado waxaa la leeyahay inaad tuhun ka qabto dilka taliyaha in dhinacyo badan ay qorshihiisa ku lug leeyihiin ka wasiir ahaan yaa tuhumaysaa waa mahadsanta adeer ninkaas horta in muddo ahba khilaaf baa ka jiray gobolka ama kuwa siyaasiyiin ah ha noqdeeno oo hadda qabrigiisii iyo geeridiisii oo qaban ayagoo ordahaya soo galay oo dowladda aan mandhaydna ka haysanin jubbalandna ka haysanin federaalna ka haysanin oo si dhuumashaalla xuduudaha kusoo galay iyo kuwo kale oo maxaanku idhahdaa gudaha ku jira intaba khilaafyadaas unbaa saameeyey ninkaas ilaahay baa dilay laakiin waxaan isleenahay khilaafyadaas unbaa sabab u ah amaha loo adeegsado kooxaha khawaariijta inta qarash la siiyo ama dad asaga ku dhow ha loo adeegsadee ninkaas waxa weeyo way caddahay in uu shirqool ku dhintay la khaarajiyey baabuurkana loogu xiray miino qaabka nooca dhajiska ah oo qarxa taas wax cad weeyo marka ciddan aad sheegayso ee aad leedahay kooxo ah, ah, muransan waayo farta ma ku fiiqi kartaa wallaahi de way iska caddahay kooxaha eh, maxaan ku idhahdaye eh, muxuu ahaaye la la maaragtay agnistiga ku ahaa kuwa hadda soo galay baa ka mid ahaa eh, kuwii hore oo maamulka joogay oo maamulka sheeganayaa ka mid ahaa marka yacni waxaan isleeyahay ninkaasi gacanta uu ku baxay qaab kastaba ha loo adeegsado laakiin gacan fog maaha laakiin bilillaahi kariim insha allahu annagoo dowladannada federaalka kaashanayno iyo dadka xoog ogaalka iyo deegaanka way iska soo bixi doontaa ma raba inaan hadda ka hor dhaco laakiin eh, wasiir waa eedeyn weyn Eh, caddayn cad ma u haysaan caddaynta cad oo loo hayo waxaa weeye inuu khilaaf siyaasadeedna jiray ninkan uu qarax ku dhintay marka eh, maxaan ku idhahdaaye ma jirin eh, muxuu ahaa nin keligiis nidaamka dawliga ah ka turjumahay ayuu ahaa wuxuu u dhintayna waxa weeye nidaamkaas dawliga ah uu ka turjumahay ayuu u dhintay waxaad arkaysaa ee deegaankii deganaa maantay fowdada ka jirto iyo qaabka lagu soo galay nin soomaali ah tahay oo dhaqan xumada ah oo dadka qaar ay leeyihiin xasaanad oy ka matalayaan dowladda federaalka ah oo mushaharkooda iyo qaabkooda iyo xasaanadooda ay ku leeyihiin baad arkaysaa qaababka maanta xataa magaaladii doolow ay qarka u fuushay oo sagaashan iyo lixdan xabad ka dhacday ugu dambeysay in maanta laisku horfadhiyo in laisku laayo ay diyaar u- eh, maxaan ku idhaha ay ay abuureen marka ayaga oo maxaan ku idhaa ayaga oo oo oo maxaan ku idhahdaa heli karo nidaam system iyo qaab inay ku yimaadaan marka waa inay iyo maaragtay si marka waa iyo ciddan ishortaagani ee aad eh, noo sheegaysaa cidda ishortaaga waxaa weeye sanatarka ka soo galay xuduudda iyo wasiirka hore amniga oo maaragtay xuduudda asagana ka soo galay isla socdaan oo u yimid dhiiggii oo qoyan inay meesha inqilaab ku qabsadaan dowladda federaalka ana u diiday haddeerna ay weli amni daradii la dhax fadhiyaan degmada kuwaas wey kuwaan eedaynayno waa tahay mana eh, ka harayno ilaa aan taabanno saqalkooda iyo waxa ay raadinayaan waa tahay eh, kolley annagu eh, ma xaqiijinayno Eh, su-aal kale haddii aan ku weydiiyo wasiir eh, ma jirtaa in taliyaha la dilay iyo guddoomiyaha gedo ay maris qabteen oo saraakiisha ciidamada etoobiya ee gobolka jooga ay heshiisiiyeen aniga bar inay isqabteen waa ognahay asaga keligiis ma aha maamulkao dhan bay isqabteen qolada maamulka sheeganayso laakiin cid heshiisiisay aniga warka ma hayo heshiisna ma ji- ma jirin wax heshiis la yidhaahdo say isu hayeen ayuu ninkaa ku baxay oo ku dhintay marka ciidamada etoobiya inay heshiisiiyeen ma ogid miyaa maya aniga barnaamijkaas kama warhayo laakiin eh, kuwaan hadda meesha soo galay Mhm.
Ah, waxyaalaha dadka ay ugu sheekaynayaana waxaa ka mid ah eh, muxuu ahaye eh, dowladda etoobiya na wadato dowladda etoobiya na wadato dowladda etoobiya xabad masago ahoo maxaan ku dhaha qofku jeeb ku ridanaya maaha dowladda etoobiya waa dowlad maxaan ku dhahdaay midowda africa ka mid a ciidamadooda soomaaliya ku jiraan safaarad kule soomaaliya Eh, maxaan ku idhaha soomaalida dowladda soomaalida heshiis la-ah dad marka burcad ah inay ku aftirtaan oo mar walba yidhaahdaan eh, ayagoo dowladda soomaaliyeed ka tarsan oo xasaanad ku leh dowladda etoobiya ay wadato dowladda etoobiya ay wadato dowladda etoobiya xabad sambuus ahoo qofku cunahaya maha Wa- ama wa- wa- fuugahaya waa tahay Eh, marka haddii aad leedahay heshiiskaas eh, kama warhayo Eh, ma u muuqataa inaad si dadban aad u eedeynayso eh, marka koox gaara tusaale ahaan eh, guddoomiyaha gido oo kale waxaanu eedaynaynaa guddoomiyaha geda keligiis ma eedanayn laakiin mudladan oo isku xiran ayaa jirto waxaan ku yidhi baaritaan baa socdo ma raba inaan ka hor dhaco laakiin waxaan kuu sheegayaa ninkaas looma kala harin kala looma kala harin markaan ku leeyahay meelo fara badan ayaan tuhunsannahay waa kuwa tahay maamulka ayaan tuhunsannahay kuwan hadda soo galaan tuhunsannahay kuwo kale oo qarashaad ku bixiya ayaan tuhunsannahay laakiin waxaasoo dhan way iska soo bixi doonaan xilligeeda markii la gaaro waa tahay eh, su-aal kale haddii aan ku weydiiyo eh, wasiir eh, ma jirtaa in siyaasiyiin reer gada ah oo gobolka jooga inay samaysanayaan ciidamo gaar ah haddii ay jirto ujeeddada ma noo sheegi kartaa saraakiil reegada oo ciidamo gaara samaysanayso ma jirto ciidamada eh, gobolka waxay ka mid yihiin ciidamada qaranka ayay ka mid yihiin toddobada degmaba way joogaan Eh, maxaan ku idhahdaay wayna fadhiyaan Eh, laakiin ciidamo oo hadda jabhade iyo wax la samaynaya iyo wax noocaas ah waa waxyaalaha kuwan soo har soo galay ay dadka u sheegayaan oo leeyihiin ee jubbaland cusub baan dhisanaynaa bu-aalaan qabanaynaa maxaan ku yidhaahdaa ciidamaan samaysanaynaa macawisley baan samaysanaynaa waxaas wax dadka lagu khaldi kara maaha dadku waa dad bislaaday waa dad og wax cadowgooda iyo xabiibkooda kala garanhayo wax macawisley layidhahdo kama jirto maxaan ku yidhahaa jubbaland iyo gadan midna ciidamada jooga waa ciidamo qaran iyo ciidamadii dowlad goboleedka marka haddii khawaariijta lala dirirhayo qaab dowladeed ayaa lagula dirirhaya mooyaane qaab qabiil annagu borogaraamkaba nooguma jirto inaan kula dagaalamo waa tahay hogaanka sare ee maamul goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya xiriirkooda iminka waa sidee annaga dowlad goboleedka jubbaland waxaan ka mid nahay dowladda soomaaliyeed oo federaalka ah xiriirku inagu ma xumo abni ahaan waa wada shaqeynaa maxaan ku idhaahdaay wixii system iyo wixii siyaasadda iyo qaab ah iyo wax walba haykalka saro ayaa looga dambeeyaa ama ha noqoto madaxweynaha federaalka ama ra-iisul wasaare ha noqoto ama madaxweynaha dowlad goboleedka ha noqdo amniga waa ka wada shaqaynaa oo wixii amni ah wasaaradda amniga waa wada xiriirnaa wasaaradda gaashaandhigga waa wada xiriirnaa taliyaasha ciidamada waan wada xiriirnaa wax khilaafa iyo wax dhibaata iyo wax naga dhexeeya midna ma jiraan oon wanaag ka ahayn iyo khawaarijtaas inaan dalkeenna ka wada xoraysano marka ma jiro ayaad leedahay miyaa in muran yar uu ka taagan yahay dhinaca hadday noqoto hogaanka guud ee qaabka loo wajahayo dagaalka ee al-shabaab saanada ama istaraatiijiyada oo kale wax muran oo ka taagan haba yaraatee ma jiraan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir yuusuf xuseen cismaan dhuumaal waa mahadsanta walaal adigana aad baa kugu mahad celinaya intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoonka toddobaadkanna waxaa inoogu marti ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedka jubbaland yuusuf xuseen cismaan dhuumaal tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raalli ka noqdana sidaas iyo nabadgelyo